halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaly com fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis koob iyo tobanka bisha januari sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda caawiya dunidana waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeen fiidnimo waxaa ka mida bannaanbaxyo ay soo abaabushay dowladda soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo looga soo horjeedo heshiiska badda ee dhex maray etoobiya iyo somalilan
maanta waxaa isugu soo bannaanbaxnay inaan ka dhidhinno damaca etoobiya ay ku doonayso dhul soomaaliyeed inay ku qaadato waxaan rabaa walaalaheena somalilan inaan maxay ta hal arrin aan idhaahdo annaga waa isdagaali karnaa waan isdiidi karnaa waa iskhilaafi karnaa laakiin cadaawe weligeenna ma soo dhex gelin haddana ha horseed ha u noqonina taarikh cusub yaa la furin wixii annaga dhexdeenna annaga dhexdeenna aan dhammaysanno dhul soomaaliyeed
wax kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah iyo sida ay u saameeyaan adduunka heshiisyada caalamiga ah ee dawladuhu galaan waa ka lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha adduunyada ka socda oo dhan waxaanay u qaybsamaan laba kuwa ay wada galaan laba dawladeed oo baylatral loo yaqaan iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saamaynta sharci
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida bannaanbaxay soo qabaqaabiyeen mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lagaga soo horjeeday is-afgaradkii ay kowdii bishan magaalada adis ababa ku gaareen ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed iyo madaxweynaha somalilan bannaanbaxa oo ka dhacay bartamaha magaalada muqdisho ayay ka qayb galeen dadweyne fara badan waxaana khudbada u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya is-afgaradka ayaa horey bannaanbaxyo lagu taageerayo oo ay uga dhaceen magaalooyin kamid ah ay ka mid yihiin hargeysa iyo burco halka mid lagu diidan yahayna laga soo sheegay magaalada boorama is-afgaradka dhex maray etoobiya iyo somalilan ayaa dhigaya in somalilan ay aqoonsi ka hesho etoobiya taas oo beddelkeedana ay dhul dhan labaatan kilomitir oo bad ah ka kirayso etoobiya etoobiya iyo somalilan ayaa ku tilmaamay is-afgaradka mid taariikhi ah is-afgaradka waxaa ku gacan sayrtay dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu xadgudub ku yahay madax midnimada dhuleed iyo madax bannaanida soomaaliya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dhegeysatay qaybtii koowaad ee dacwadda ka dhanka ah dowladda israa'iil ay soo gudbisay dowladda koonfur africa iyada oo qaybta koowaad ee dhegeysiga dacwadda la dhegeystay afar ka mid ah difaacayaasha xuquuqda aadamaha oo matalayay dowladda koonfur africa wakiilka koonfur africa ee dacwadda uga qaybgelaya ayaa sheegay in beesha caalamka ay sanado badan ku fashilantay arrinta falastiin waana sababta aan maanta u galnay buu yidhi maxkamadda xaaladda khaza ayaa ah mid aan hore loo arag sida uu sheegay wakiilka koonfur africa isagoo intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan khaza loo baahan yahay in lagu ilaaliyo sidau sheegay heshiiska ka hortagga xasuuqa laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa koonfur afrika ku tilmaantay waxa ay ugu yeedhay garabka garsoorka ee xamaas wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in israa'iil ay maanta markhaati ka tahay mid ka mid a waxay ugu yeedhay riwaayadaha munaafaqnimada ah ee taariikhda sida ay hadalka u dhigeen iyadoo xustay in qareennada koonfur afrika ay yihiin qareennada xamaas sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale ra-iisul wasaaraha falastiin maxamuud shatiye ayaa u mahad celiyey isaga oo ku hadlayay magaca shacabka falastiin iyo maamulka dacwadda ka dhanka ah israa'iil ee ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dowladda koonfur africa intii lagu guda jiray khudbadiisa ayaa ra-iisul wasaaraha falastiin waxa uu ku sheegay tallaabadii koonfur africa ee ka dhacday fagaaraha nelson mandela ramalla ayaa waxa uu tilmaamay in ay tahay mid lagu difaacayo xuquuqda aadamaha iyo ilaalinta iyo ka hortega midabta koorka sida uu sheegay dhinaca kalena howlgallada militariya israa'iil ee khaza ayaa qaar ayaa ah qaar diiradda lagu saarayo koonfurta magaalada khan yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ku yaala bartamaha marinka khaza boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii lasoo dhaafay duqaymo ka dhacay guud ahaan dhulkaasi waxaana ka mid ah deegaano ku yaala koonfurta fog oo israa'iil ay dadku u sheegtay in ay gabaad ka raadsadaan duqayn culus oo arbacadii dhacday ayaa lagu dumiyey dhismo laba dabaq ah oo ku yaala bartamaha magaalada diiralbalax oo u dhow cisbitaal weyn waxaana ku dhintay ugu yaraan labaatan qof duqayn ayaa dishay sidoo kale lix qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka oo marayay meel u dhow diiralbalax oo ay ku jiraan afar shaqaale ah sida ay sheegeen koox gargaarka caafimaadka ah intaasina dhegeystayaal waxa aynu ugu idil warkii dunida halkaad waldhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga iyadoo goordo aan idila socodsiin doono wararkii ugu dambeeyey ee xaasisada ka taagan isafgaradka soomaaliya somaliland iyo etoobiya laakiin marka hore aynu ku horeyno barnaamijka bandhiga v o a waxaa inala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar
februari ee sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo ka qaybgelayay shirka dowladaha hoose ee caalamka oo ka dhacay magaalada dubai ayaa sheegay hagaajinta dowladnimadu iyo wanaajinta kalsoonida dowladaha iyo shacabku waa lama huraan waana shardi kor loogu qaadayo kalsoonida xidhiidhka ee waddammada waxaan ku nool lahay adduun aanay laba quwadood ka talin ama aanay hal quwad ka talin islamarkaana aan weli u gudbin in ay ka taliyaan dowlado badani runtii waa arrin qasan ilaa haatan ma cadda nooca xidhiidhadu ay noqonayaan waxayna keenayaan hubanti la'aan iyo isla xisaabtan la'aan u janjeedha meel walba kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres haddaba ma la joogaa duruufta uu ka hadlayey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka waa xubinta aan ku eegayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida waxaa nidaamka caalamiga ah hoggaaminayey dalalkii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida sida uu sharaxayo guuleed axmed dafaac oo ah garyaqaan bartay shuruucda caalamiga ah maanta nidaamka dawliga ah ee samaysan ee qaramada midoobay ka mid tahay iyo hay-adaha ganacsiga kuwa maaliyadeed waxay ku salaysan yihiin heshiisyadii iyo aragtidii iyo isfahamkii ay gaadheen dowladihii shanta ahaa ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana ka mida qaramada midoobay iyo qaabka ay u shaqayso oo dowlado fara badan oo ah dunida saddexaad ama doonida koonfurta loo yaqaana ay cabasho ka qabaan maadaamana markii la sameynayay tusaalahaan golaha ammaanka qaramada midoobay aan iyagu qayb ka ahayn nidaamkaasi intii hore ee kii wuxuu ku salaysnaa wax loo yaqaano tartan ka dhexeeya laba dhinac isu awood leeg waa dalka maraykanka oo hogaaminaya reer galbeedka iyo dowladdii sofiyetka oo hogaaminaysa bariga ama dhinaca shuuciyada labadaasaa tartan ka dhexeeyey awoodahooda dhaqaaliya kuwooda ciidana way isleekaadeen markii uu burburay midowgii sofiyeti waxaa keylalcaadi u xoogeystay awoodda gaarka ah ay ku keliyeysteen reer galbeedka oo horkacaya maraykanka taasna waxay dowlado fara badan iyo dadyo waqaari ku arkeen inay tahay amarku taagleyn gacanta u gashay hal dal oo awooddii la tartamaysay ee sofiyetku haystay ay meesha ka baxday dalalka caalamka ayaa inta badan ku dhaqma xeerarka caalamiga ah kuwaas oo jiheeya ama jaangooya habka ay dowladuhu u macaamilayaan ama u xallinayaan khilaafaadka soo kala dhex gala haddaba sidee loo qeexi karaa shuruucda caalamiga ah ama dhaqannada caalamiga ah oo kale adduunyadu waxay ka kooban tahay dalal kala madax bannaan siman dowlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan aanay jirin sidaas daraaddeedna adduunku ma leh baarlamaan sharciga u dejiya maxkamado u garnaqa iyo booliis u fuliya marka la garnaqo intaa midna male waa dowlado siman oo mid waliba gaarkiisa u madax bannaan yahay oo xorriyad iyo gobannimo buuxda u leeyahay xeerka caalamigaahi markaa waxa weeye ama qaanuunka dawligaahi xeerarka ka dhexeeya dowladahaasiban wuxuuna asal ahaantiisa ku salaysan yahay laba tir oo muhiima midka koowaadi waa heshiiska ka dhexeeya dowladaha waxay ku heshiiyaan oo mucaahado ku wada galaan oo qabta hadba inta heshiiskaas ka dhexeeyo iyo talabaad oo ah dhaqanka caalamigaa oo ah ficilada aragtida sharcilo socotay dowladuhu sameeyaan muddada dheer ee aanay diidin isla ogol yihiin oo qaab la mida qaarka dhaqanka soomaaliya ku samaysma oo kalea labadaasaa tiir u ah marka la eego tiirarka ugu muhiimsan ee xeerarka caalamigaah ay ku dhaqmaan waan gartay intaanad ka bixin arrintaasi bal tusaalayaalaha dad naga siisid goorta uu sharci noqon karo xeer caalamiya oo kale heshiisyada caalamiga ah ee dowladuhu galaan waa ka lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha adduunyada ka socda oo dhan waxaanay u qaybsamaan laba kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaano iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saameynta sharci oo waxay si toosa uga qayb qaataan samaynta xeerarka caalamiga ah waana kuwa ay ku salaysan yihiin dhammaan ama inta badan arrimaha ay dowladaha adduunyadu ku wada shaqeeyaan haddaynu tusaale usoo qaadano dowladaha adduunyadu waxyaabaha ay ku mideysan yihiin kamid yihiin midooda africa qaramada midoobey jaamacadda carabta waxyaabaha la midkahay waxay ku salaysan yihiin heshiis dowlia oo dowladaha ka dhexeeya waxaa ka mida hawada iyo duulimaadka duulimaadyada diyaaradaha ee sida joogtaha u soconaya waxay ku salaysan yihiin xeerar heshiisyo caalami ah waxaa ka mid a ganacsiga caalamigaa ee badaha isaga goosha ama hawadaba mara ee wax lagu kala iibsado alaabahana lagu raro wuxuu ku salaysan yahay heshiisyo caalamiga badda lahaanshaheeda ka kalluumaysigeeda xadadkeeda intuu leegyahay wuxuu ku salaysan yahay heshiisyo caalamiga diblomaasiyiinta iyo ilaalintooda iyo ku-xadgudub la-aantooda iyo shirfidoodu waxay ku salaysan tahay heshiisyo caalamiga qaarkaasaa ka mid ah heshiisyada caalamiga adduunka ku jira waxayna tirdhexaad u yihiin amniga adduunka uu leeyahay matalan qaarkood waxay la xidhiiraan xilliyada dagaaladu dhacaan waxyaabaha iyo siyaabaha ay dowladuhu u dhaqmayaan waa kuwa loo yaqaano geneva conventions oo maamulo xeerarka caalamiga ah biniaadantinimada ama xeerarka dagaalka waxaa jira xeerarka caalamiga ah ee heshiisyada caalamiga xuquuqal insaanka waa kuwa dowladaha waajibka kusoo saaraya inay gudaha dalalkooda ilaaliyaan muwaadiniinta iyo dadka kale ku nool oo kuwa iyaguna xuquuqal insaanka la yaqaano waxaa hadda sii xoogeystay baryahan dambe oo ka mid ah kuwa ciqaabta la xidhiira ee maxkamadda ciqaabta ka mid tahay ee ku taala haig ee lagu soo saaro kuwa iyo kuwa kaleoo fara badanba waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga ay dowladuhu galaan
haddaba ururada caalamiga ah shuruucda caalamiga ah macaamilka guud ama hay-adaha dhaqaalaha ee dunidu sida hay-adda lacagta ee dunida bangiga adduunka ururka ganacsiga ee dunida ama xataa go'aanada ka soo baxaya qaramada midoobey waxaa saamayn ku leh hadba dalalka ugu awooda badan caalamka waana sababta ay quwadaha caalamku ugu tartamayaan ama ugu loolamayaan in ay kor u qaadaan saameyntooda si ay door ugu yeeshaan ururada caalamiga ah iyo habka loo fulinayo shuruucda caalamiga ahi inay noqdaan kuwo danahooda taageeraya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo khudbad u jeediyey arday wax ka baratay kuliyadda xidhiidhka caalamiga ah ee jaamacadda johns hopkins ayaa ka hadlay in uu jiro loolan ka dhex socda nidaamka caalamiga ah oo ay quwado badani doonayaan in ay maraykanka kula tartamaan maraykanku wuxuu xilligan muhiimka ah ku hoggaaminayaa dunida mowqif xooggan oo ay saldhig u tahay isdhuldhigiddeenna iyo kalsoonideennu waxaan isu dhuldhignaa sababtoo ah waxaan waajahnaa caqabado aan dalna keligii waajihi karin sababtoo ah waxaan ognahay inay tahay inaan helno aaminaadda dalalka kale iyo muwaadiniintooda kuwaas oo nidaamkii hore ee dunidan hoggaamin jiray uu ku guuldaraystay inuu ka midha dhaliyo ballamihii ay ka qaadeen ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanku waddamada galbeedka ayaa soddonkii sano ee ugu dambeeyey ku keliyaystay in ay majaraha u hayaan nidaamka caalamiga ah haatanse waxaa soo baxaya waddamo badan oo doonaya in ay tartankaas ka qayb galaan sannadihii u dambeeyey haddaba waxaa soo kordhay dowlado yaryar oo markii hore aanay taal badan lahayn laakiin hadday taalkooda dhaqaale u xoogeystay waxaa ka mid a hindiya waxaa ka mid a china oo tartan kula jira nidaamkii reer galbeedku waxay wadeen waxaa sidoo kale soo kordhay dowlado loo yaqaano awoodaha gobolka oo gobolka ay markaa degan yihiin tusaale ahaan awood iyo saameyn gaara ku leh iyo madaxtaaggooda waxay markaa dadka qaar u arkaan in cahdiga hadda soo socdaa uu yahay cahdi ay abuurmayaan awoodo fara badan oo tii reer galbeedka keligood aanay adduunyada ku lahaan doonin awood buuxda ee awoodaha soo koraya ee hindiy ka mid tahay ee ruushku ka mid yahay ee kuwa goboladu ka mid yihiin ay keeni doonaan inay challenge kareeyaan ama inay la tartamaan ama dheeli tiraan awooddii uu ku keliyeystay maraykanka iyo reer galbeedku dad badan ayaa qaba in dagaalada ka dhacay khaza iyo yukrein in ay soo dedejiyeen in ay abuurmaan xoogo kale oo waddamada galbeedka tartan la geli karaa sida isbahaysiga lagu magacaabo brikis oo ay hoggaanka u hayaan shiinaha ruushka hindiya brazil iyo south africa haddaba wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa hordhigay axmed kaboole oo ka faallooda siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah saamaynta ay ku yeesheen habdhaqankii nidaamka caalamiga ah dagaalada ka socda khaza iyo yukrein dunidu markii horeeto oo laysbarbar dhigo dunidu markii hore si bini aadaminimo leh ayay uga jawaabtay ukrain oo dunida indhaheeda dhan ay fiirisay si dadka reer ukrain loo garab istaago laakiin marka la barbar dhigo khaza oo israa'iil toddobadii oktoobar wixii ka dambeeyey waxay saameyn ku yeeshatay ama ku yeelatay xayndaabkii sharciga ama qaramada midoobey heshiiska lagu aha princibalkii la dhigtay oo ahayd ilaalinta soverenitiga iyo xaquuqda bini aadanka iyo ilaalinta xaduudaha dhammaan waxaad moodaa inuu saameyn ku yeeshay oo sharcigii uusan ahayn ha jiro laakiin hadda uu ku jiro qaanadaha oo aan la isticmaalaynin sharcigii qaramada midoobe oo hataa waa ogeedo security councilku markii ay fadhiisteen oo uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobe eedayntii uu jeediyey in lagu qasbay inuu raaligelin ka bixiyo marka kulankii ugu dambeeya iskugu yimaadeenna waxaa ka muuqatay inay aada uga niyo jabsan yihiin inaysan dhaqan gelin karin sharciyada qaramada midoobe soo saarto oo meeshii focuska la saari lahaa peace buildingka la saari lahay in la saaro economic problem dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhaqaalaha adduunka inay focuska saar halkii ay ka saari lahaayeen xalinta khilaafaadka iyo hirgelinta shuruucda qaramada midoobe iyo axdiga lasoo saaray waa garta marka arrimahaasi marka aad fiiriso diblomaasiyad ahaan maxaa saameyn ay yeelan karaan qawaaniintii caalamka ee dowladaha isku xaq isku texgelinayeenna maxay ku yeelan kartaa isleedahay axmedow
wa saameyn yeelanaysaa weyn saameynta yeelanaysa waxay tahay waddamada super powerka sida chinaha rushia maraykanka oo kale way kala sarreeyaan marka super powerka hadda waxay kala noqdeen super powerkii oo veto powerka lahay iyo waddamo kaleeto oo xiriir la leh sida oo actors ka ah waddamada hadda bariga dhexoo kaleeto waddamo waxaa jira xoogaa muruqa kuusan oo la shaqeeya kuwan super powerka laakiin veto power aan lahayn dhammaan marka waxay raadinayaan waxaa waye qolo kastaba waxay raadinayaan in ay geographically iyo ay isku ballaariyaan ama ay raadiyaan waddamada qaar waxay ku yeelanaysaa marka ammaankoodii saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii saameyn ku yeelanaysaa independencygoodii saameyn ku yeelanaysaa sababto hadda waqtiyadii dambe waxaa soo ifbaxay in dowladaha awoodda lahu ay isticmaalaan wakiilo ay isticmaalaan oo ay proxy world yacni ay ku sameyn hadda iiraan oo kale markii aa fiirisid waxay taageertaa xuutiyiinta xisbullaahi dhaqdhaqaaqa syriya ilaa ciraaq oo dhan ay taageertaa marka siyaasadda iiraan ayay ku shaqaynayaan oo kasoo horjeeda westernka kasoo horjeeda maraykanku sidaa la socoto wuxuu sidoo kaleeta taageerayaa u aragto israel halka hadda laga baqayo laftirkeeda wadankaa la yidhaahdo west africa markii aa fiiriso laftirkeeda dhaqdhaqaaqa ka socdoo dhan waxay saameyn ku yeelanaysaa quwadahaas waaweyn oo raadinaya danahooda gaarka ah ama mid dhaqaala ha noqoto ama mid ha noqoto maaragtay oo saliidda oo kaleeto badeecada dabiiciga ah oo kaleeta la raadinayo ama ha noqoto in ay ku faafaan xiriirada waddama waddamo waddanka kaleeto uga hormaraya marka chinaha iyo rushiya iyo maraykanka iyo quwadahaas waaweyn saameynta ay rabaan inay ku yeeshaan waddamada dhaqaalahoodu haysay ama weak states yacni dad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo jiritaan ahaan dhammaan saameynay ku yeelanaysaa waa gartay arrimahan marka waxaad moodaa inay muujinayaan in caalamka uu gelgelanayo maxaa hadda ku soo beegay oo xilligan keenaad is leedahay
dagaalkii qaboobaa kabacdi dagaalkii qaboobaa kabacdi waxyaala badanaa dhacay runtii oo qaarkood laga mid la mid tahay saan oo kale marka la fiiriyo xasuuqii rwanda oo kale markii la fiiriyo dhacdooyinkii eleven september markii la fiiriyo laakiin waxay ahaayeen incidents kaas waxay ahaayeen incidents hal mar dhacay oo lagana gudbay iyo khilaafaadkan dowladaha dhexdooda ah laakiin hadda waxaa moodaa in waddamadii waaweynaay ay dhaqaalihii ku dagaalamayaan bandemigii marka uu dhacay kabacdi iyo dagaalka yukrain dhaqaala la-aantii uu keenay iyo haddeertan khansa dhibaatada ay keentay dunidii dhammaa waxay raadinaysaa waddamada waaweyn waxay rabaan waddamadan saboolka ah inay advantage ka soo qaataan ama resource aa lagu dagaalamaya taasaa marka waxay keenaya adduunyada herdamaysa in masaakiintuna ku dhex dhimato waddamadan aan aan aan aan soo koraya ama dunida la yidhahdo global south dunida la dhehoo dhan ay ku hoos dhimato
gobolka geeska africa wax saameyna arrintaasi ma ku yeelan kartaa amaba ma ku leedahay hadda haddii aad ku akriso aragtidan hadda aad falanqaynta kor dhigtay hadda waxay ku yeelanaysaa waddankan la yidhaahdo hadda markii laga soo bilaabo labada kun iyo kow iyo tobankii markii laga soo bilaabo wixii lagu magac daray carab spring markii kabacdi lagu soo magac daray runtii allianceya waxuu ka dhashay bariga dhexe oo ama waddamada khaliijka oo sacuudi carabiya iyo imaaraadka dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqii ay bilaabeenna waxay saameyn ku yeesheen in ay ay aysan regime change wax la yidhaha inay sameeyaan oo waa kuwii sameeyey saamaynta ku lahay mursi oo kaleeto si lamida ayagoo raba inay maalgashi ku sameeyaan badaha badda cas inay isku faafiyaan waxaa ku dhacda suudaan oo kaleeto hadda saamayn ay ku lahayn labada dal oo kale heshiisyada ay la gelayaan soomaaliya oo kale hadda magaalada dekadahan boostaas oo kaleeto iyo heshiisyada ay galeen ilaa somalilan iyo marka geeska africa waxay ku soo kordhinaysaa waxaa waaye isballaarigaas ay middle eastiga ama ama khaliijku isballaarinayaan waddamaday ay soo dhex gelaysaa aad buu u mahadsan yahay axmed kaboole oo u warramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow dhegaystayaal intaas waxay naga eg barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkan
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington banaanbaxay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho kaasi oo lagaga soo horjeeday is-afgaradkii ay kowdii bishan magaalada addis ababa ku gaadheen ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha somalilan banaanbaxan ayaa ay ka qayb galeen dadweyne fara badan waxaana khudbado u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya waxaana uu ka dhacay bartamaha magaalada muqdisho isafgaradka dhex maray etoobiya iyo somalilan ayaa dhigayay in somalilan ay aqoonsi ka hesho etoobiya taas beddelkeedana ay dhul labaatan kilomitir oo bad ah ka ijaarto ama ka karayso warbixintan waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abuukar
soomaaliya ku yeeshato soomaaliya amnigeeyo cadowga ummadda soomaaliyeed ha jabo ha jabo cadowga ummadda soomaaliyeed ha jabo ha jabo kumanaan dadweynaha ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday heshiiskii ay wada gaareen itoobiya iyo somalilan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho dibadbaxayaasha oo socod ku soo maray qaybo ka tirsan waddooyinka caasimadda iyaga oo watay boorar ay ku muujinayeen in aan marnabo la aqbali karin xadgudub lagu sameeyo dhulka soomaaliya ayaa isugu yimid isgoyska kilomitir for iyo barxadda daljirka dahsoon halkaasoo ay ku muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin damaca itoobiya iyo heshiiska la gaaray waa kuwan iyaga oo ka hadlaya dareenkooda
waxaana keentay meesha waxa weeye qadiyadda ummadda soomaaliyeed oo dhulkoodii iyo baddoodii la dhacay taasna wax aan aqbalayno ma aha halkan waxaan ka dirayaa saddex farriimood baan dirayaa mid waxaa u dirayaa shacabka ummadda soomaaliyeed mid waxaa u dirayaa madaxweynaha qaranka ummadda soomaaliyeed midna waxaa u dirayaa muuse biixi cabdi ta koowaad muuse biixi cabdi waxaan leeyahay madaxweyne waa madaxweynead tahay waa laku dooranay aniga dadkii intaas ku ololayn jiraan ka mid ahaa ku soo doortay waxaa ku leenahay arrinkaas waad ku qaldantay waad ku degdegtay tashi maa samayn arrinkaa waa inaad sabab ku dhaqsaa badan laka laabata haddii aad ka laaman weydo ciibteeda adaa qaadanaya madaxweynaha qaranka ummadda soomaaliyeed waxaa leeyahay mudane xasan sheekh maxamuud waxaa leeyahay dal xoreeyana mudane mudane madaxweyne annaga dhallinyarta soomaaliya haddaan nahay diyaar baannu kuu nahay dalka waan difaacaynaa inta dhallinyarta soomaaliyeed ay nooshahay hawa cabsan baan leenahay darka annagaa dhiigga iyaga waan u xalaalaynaynaa maanta jihaadka dhabtii waa halkan buu taagan yahay annagaana ku jihaadaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walbay joogaan yar iyo weeyi culimo iyo caamo waxaan leeyahay dalkiina maanta difaac bay ka rabaa wax alliya waxaad ku difaaci kartaan qalin iyo qori waxaad ku difaacaysaan af iyo adi waxaad ku difaaci kartaan markaas waxaa laydinka rabaa inaad dalka u soo jeesataan
maanta waxaan isugu soo banaanbaxnay inaan ka dhidhinno damaca etoobiya ay ku doonaysa dhul soomaaliyeed inay ku qaadato waxaan rabaa walaalaheenna somalilan inaan maxay tahay hal arrin aan idhaahdo annaga waa isdagaali karnaa waan isdiidi karnaa waa iskhilaafi karnaa laakiin cadaawe weligeenna ma soo dhexgelin haddana ha horseed ha u noqonina taarikh cusub yaan la furin wixii annaga dhexdeenna annaga dhexdeenna aan dhammaysanno dhul soomaaliyeed haddii la bixinaayo annagoo intaan ka itaal yar ka tabar yar ayaa awowayaasheen soo difaaceen marka maanta oo aan ka cilmi badan nahay ka ilbaxsan nahay ka tiro badan nahay ka maxay to cudud badan nahay maahan mana dhici karto in taaka ka mida dhulka soomaaliyeed cadow loo gacangeliyo si aadoo weyn aan u soo dhowaynaynaa banaanbaxa etoobiyana waxaan leenahay dalkeenna soomaaliya uma qalantide ka laabo ka laabo boqolkiiba boqol waxaan ku leenahay shucuurteenna maanta waxaa u soo jeedinaya inaan waddankeenna u dagaalanno baddayada u dagaalanno baddayadana iib maahan waxayna leenahay muuse bixiyo adna waxaa aa saxiixday sida ugu dhaqsiyaa badan waa inaad ka laabataa madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo halkan aan ka salaamaya sida uu dadaalka u wadana waa inuu u sii wadaa guul iyo gobonnimo soomaaliya
abiy axmed abeed inuu ku ooyo addis dalbeelayey inay ku ooyso etoobiya inay ka qoomanayso insha allahu way ahaani doontaa allaylaheena iscabgarad ku sheegii ayaan dhoweed addis lagu saxiixay insha allah laguma aflaaxi doono waa aqligeenna saylac annagaa leh ummadda ku noolna ehelkeenna waaye addis baddeen awood ku qaadan mayso awood ku qaadan mayso waan ka adagnahay nagama itaal sarayso banaanbaxan oo ay soo abaabushay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda shacabka degmooyinka gobolka banaadir shaqaalaha rayidka dowladda dhexe culimo udiin bahda waxbarashada iyo ururada haweenka wasiirka arrimaha gudaha oo khudbad ka jeediyey banaanbaxan ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha la xiriira damaca itoobiya iyo sidii xilligan shacabka soomaaliyeed ay meel uga wada soo jeesan lahaayeen lix boqoloo sano dhul dagaal ka socday oo axmed guray ay soo bilaabeen oo minilig la soo bilaabay oo xayla salaase la soo bilaabay waxaasoo dagaala waxay ku qaadi waayeen muuse biixi saxiixiisa beentaar miyaa bad lagu qaadi karaa miyaa bad lagu qaadi karaa etoobiya waxaan leenahay waad kasoonteen waad soo kasoonteen waa laydin soo siray damacaas waalan ee aad xoog ku gaari weydeen warqad saxiixa laguma gaari karo dadka waxaan bogaadinaynaa dadka reer awdal dadka reer togdheer dadka waqooyi galbeed waxaad muujiseen sharaf culimo iyo odayaal iyo siyaasiyiin hadday leeyihiin waxaad muujiseen sharaf bannaanbaxan waa solidaarad bannaanbaxan idinku idinla safaya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay in marnaba aan dhacaynin in la kala qaybiyo ama iibiyo dhulka soomaaliyeed
caqliga soomaaliyeed bay cay ku tahay wax la aqbali karayo maaha dhul lama iibiyo haa dhul lama iibiyo dhul cid lama siiyo ma heli karaan ummadda soomaaliyeed baa iska leh shacabka soomaaliyeed ama somalilan taariikh weyn ayay ku leeyihiin xornimadoonkii iyo dhammaan guulihii soomaaliya gaadhay ee taariikhiga ahaa way joogaan dadkii qadiyaddaas iyo dareenkaas lahaa waqooyi way joogaan ma suuroobayso si kastoo ay ahaato banaanbaxan ayaa noqonaya kii labaad ee muqdisho ka dhaca tan iyo markii uu soo baxay heshiiska ay adisababa ku wada gaareen madaxweynaha somalilan iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya dowladda federaalka soomaaliya ayaa horey uga hortimid heshiiskan ay gaareen maalmo ka hor waxaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu saxiixay sharci ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka labadii bishan kaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya is-afgaradka seynaba buukar v o a muqdisho
dhinaca kalena aqoon-yahanka iyo waxgaradka somalilan ayaa ka falceliyey is-afgaradka badda ee dhowaan ay wada seexdeen somalilan iyo etoobiya wariyaha v o eda xamse cali jesto ayaa la hadlay qaar ka mid ah aqoon-yahanka somalilan warbixintan ayuuna kasoo diray hargeysa
iyo intii la shaaciyey is-afgaradka ay gaadheen etoobiya iyo somalilan waxay bulshada aad u lafaguraysay oo goobaha lagu kulmo iyo baraha bulshada aad looga hadalhayey isfahanka somalilan iyo etoobiya dhex maray waxaa aad looga doodayay faa'iidada uu leeyahay somalilan iyo khasaaraha ka dhalan karta heshiiskani cabdisalaan aadan maxamed oo ka mid ah dadka taageersan heshiiska ayaa v o a uga warramay fikirkiisa
faa'iido badan baa noogu jirtaa somalilan ahaan nomber one sadexgal baanu keenayna etoobiya iyo somalilan laba boqol iyo iyo boqol iyo labaatan milyan oo maanta aanu anagu doonanay annaga lafteedu wax ka iibino ayaan nomber one keenaynaa oon deked kala lahayn dekedeedaanu ka kareynay maalgashaaa doonan number one faa'iidada u tahay faa'iidada labaad aanu ka helayna waxa weeyaan isdhexgalka aanu awal iminka intii dambe u fududaaday in somaliland iyo etoobiya isdhexgalkooga aad wanaagsan yahay hal kanana waanu helaynayo maanta kiradaa laga kareeyey labaatanka kilomitr dee ilaa uu ilaa way iska banaanayduun kadibna markaa waxaan qabaa uun kuwaa laga kareeyey jabuuti jabuuti intaa waxaa degan china degan maraykan baa degan faransiis baa degan inta waa laga kariyey tanna kiradunba kamid tahayo sidaa kuwaa looga kariyey bay kamid tahay faa'iidada iyagu ay ku qabaan waad aragto jabuuti waxay noqotay dalka keliya afrika maanta ugu horumarsan halkana saasile waxay noqonaysaa un maadaama uun dhaqaana naga soo galayo waxay aydayeen in horumarka intaa leh uu noo iman doono mafsuud mawlid oo ka mid ah aqoon-yahanka barta cilmiga xidhiirhka caalamiga ah iyo siyaasadda ayaan weydiiyey khataraha ka dhalan kara heshiiskani kow haddaynu ka horeyna xagga amniga oo kale sidaynu ogsoonahay amnigu waa tiirka ugu sarreeya ee waddan kasta ay hashado waana udubdhaxaadka ugu muhiimsan nolosha aadanaha sida dastuurkeena ku cad siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda labadu way ka midaysan yihiin ilaalinta amniga dalka haddaba markan halkaad joogto su-aal baa jirta isweydiin mudan oo ah ma jiraa dowlad dowlad kaloo jaar la tahay siisa saldhig military ama laba dowladood oo dunida jaar ah oo isa siiya saldhig military ama kala karaysta inta ogaalkaygaa dunida ma jirto laba dowladood oo jaara oo biis ciidan isa siiya sababtana waxaad ka garan kartaa riski aad u weyn bay leedahay haddaynu eegno kusii soconno khataraha xagga amniga sidaan ognahay dowladda etoobiya dadkeedu aad iyo aad bay nooga tira badan yihiin waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo soddon milyan inaguna oo de wayna ognahay afar ilaa shan milyan bay ognahay marka gaabkay noo dhexeeya aad iyo aad bad ayay u muuqataa oo loo arki karayaa maanta inagoo etoobiya daris wanaag iyo iyo heshiis gana maxaa la dhahdaa ganacsi uu naga dhexeeyo mooyaane oon weli isu furmin baad arkaysaa etoobiyaanku siday wadankeena u joogaan waayo waxaad og tahay guri kasta maanta oo oo oo oo inay waashmaane ka yihiin inay maxaa la dhahdaa beeraha sidoo kale ay beeraan shaqo hoosaadkii oo dhan ay qabtaan marka waxaa imanaysa hafad bulsho oo boqol iyo soddon milyan marka lagugu soo fasaxo maxaa la dhahaa afartaadi milyan waa ku dhex lumaysa halkaa marka khatar amni baa ka iman karta dadkii ma kala saari kartid waxay u socdaan inay intelligence yihiin in ciidan lasoo dirtay yihiin in shaqaale caadiya yihiin in dad normala yihiin ma kala garan kartid somalilandna mala awoodda ay ku kala kaantaroosho culayska intaa leeg sidoo kale waxaa jira damac taariikhiya oo aana etoobiya qarsan oo boqortooyooyinkoodii hore ay aaminsan yihiin oo dowladooda hadda joogta ay maanta ay aaminsan tahay oo ay ku sheeganayso qaybo badan oo ka mid ah dhulka somalilan waxaa jira haddaynu eegno oo adis ababa museum oo kale waxaa yaala bichartis ama ama khariirado lagu muujiyey dhulka saylac inay iyagu sheeganayaan sidoo kale ay sheeganayaan jasiiradda sacaadadiin oo ay leeyihiin shan iyo toban kuna sano ka hor ciise hortii waxaa ka jiri jirtay boqortooyo la yidhaahdo saldanate oo aan anagu lahayn marka damaca taariikhiga guunkii isaga laftiisu wuxuu shaki gelin karaa ama uu khatar ku yahay amniga somalilan dhinaca kale xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa soo dhoweeyey is-afgaradkan waxaanay xukuumadda ugu baaqeen in qodobada rasmiga ah ee heshiiskan ay hor keenaan golayaasha baarlamaanka murashax madaxweyne xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo toddobaadkan horraantiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay xukuumaduhu heshiis way geli karaan laakiin waxaa waajiba inay golayaasha keenaan gaar ahaan inta badan dastuurka tilmaamaya halka la keenayo waxaanay u badan yihiin golaha wakiilada marka taa maadaama ay dhacatee golo goluhu iyagoo dadka ka wakiila oo annaga naga wakiila oo shacbiga ka wakiila taa iyagaa laga rabaa inay waajibkooda ka gutaan haddii la yidhaahdo waan soo dhoweynaynaa dalka somalilan wax kastoo dani ugu jirto waxaynu ugu doonaynay koob iyo soddon sannadood ictiraaf ictiraafkii aada baynu ugu farxanay markii la sheegay laakiin hadallo badan oo iskhilaafsan baa ka daba imanaya wixii medbedowe ku jira golahaynu u daynaynaa inay ka saaraan
magaalooyinka waaweyn ee somalilan badiba waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagu taageerayo heshiiskan is-afgarad ee dhex maray etoobiya iyo somalilan sidoo kale waxaa jira bannaanbaxyo liddi ku ah heshiiskan oo ka dhacay magaalada boorama xamse cali jeesto v o a hargeysa
dhinaca kalena golaha iskaashiga ee xisbiyada siyaasadda etoobiya ee loo soo gaabiyo e b b g c oo ay ku midaysan yihiin lixdan xisbi lixdan xisbi siyaasadeed oo si sharciga uga diiwaan gashan etoobiya ayaa taageero u muujiyey is-afgaradka ama isfahanka ay dhowaan kala seexdeen etoobiya iyo somalilan war-saxaafadeed ka soo baxay shirweynihii golaha guud ee ka dhacay magaalada adisababa ayay golahu ku sheegeen in xisbiyada ku jira golahaasi ay si dhammaystiran u taageersan yihiin heshiiskaasi waxay intaasi ku dareen in xisbiyada xubnaha ka ahi ay si wada jir ah ugu istaagi doonaan ayna qaadan doonaan doorkooda kaga aadan hirgelinta heshiiska isfahan ee dhex maray labada dhinac gudoomiyaha golahaasi desta dhinka ayaa v o eda u sheegay in dood dheer kadib ay xisbiyada shirka kasoo qayb galay ay isku raaceen go-aankan waxaana kulankaasi kasoo xaadiray sagaal iyo afartan xisbi oo ka mida lixdanka xisbi ee golahaasi ku jira faahfaahinta waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere golaha midowda xisbiyada siyaasadda etoobiya oo loo soo gaabiyo e p p j z oo ah isbahaysi ay ku midoobeen lixdan xisbi oo ka diiwaan gashan etoobiya ayaa taageero u muujiyey is-afgaradkii ay dhowaan kala sexdeen etoobiya iyo somalilan warbixin ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada adhisababa ayaa isbahaysiga e p p j z uu ku sheegay in taageerada xubnaha isbahaysiga ee guluhu ay ahayd mid aqlabiyada warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xisbiyadu ay u midoobi doonaan qaybna ka qaadan doonaan dhaqangelinta is-afgaradkan guddoomiyaha golaha desta dhinka ayaa v o a u sheegay in warbixintan ay soo saareen kadib dood dheer oo ay yeesheen kulan ay soo xaadireen sagaal iyo afartan ka tirsan lixdanka xisbi ee xubnaha ka ah golahaasi aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysada waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan ehelkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownee nuur uu wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa isku celcelis ilaa siddeed iyo toban qof in ay dhintaan maalintii iyaga oo isku dayaya inay soo gaadhaan badda spain soona mara iyo xeebaha dalkaasi cabdixaafidow sida wargeysku uu daabacay hay-adda gargaarka ayaa sheegtay in tirada ay saddex jabaarantay marka loo eego sanadkii labada kun labaiyolabaatanki iyadoo tiradii ugu badnayd dhimatay sanadkan hadda dhammaaday hay-addaasi ayaa sheegtay sida wargeysku daabacay maalintii ilaa siddeed iyo toban qof ay dhintaan ama la waayo iyaga oo doonaya inay gaadhaan xeebaha sbain tani ayaa imaanaysa iyadoo la adkeeyey ilaalada xeebaha waxaana ay ku kalliftay dadka muhaajiriinta ah in ay maraan waddooyin khatar ah si ay u gaadhaan yurub nuurow hay-adda la yidhaahdo walking borders lix kun iyo lix boqol iyo sideed iyo toban muhaajiriin ah oo ay ku jiraan saddex boqol iyo afar iyo sideetan caruur ah ayaa dhintay sanadkii hore iyaga oo doonaya inay kasoo gudbaan badda mediterraneanka una soo socdo spain waa sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo intii ururkaasi bilaabay inay kaydiyaan xogta dadka ku dhinta biyaha loo maro spain sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii mas-uul la yidhaahdo helena malena oo ururkaasi ka shaqeysa ayaa sida wargeysku daabacay sheegtay in sanadkan dhammaaday uu ugu darnaa waxa ay sheegtay in lagu madhay xuduudaha xeebaha spain warbixintan ayaa xogta laga ururiyey dadka ka shaqeeya samata bixinta muhaajiriinta iyo qaraabada dadka dhintay ama ilaa iyo iminka lala-yahay cabdixaafidow sida wargeysku uu daabacay hay-adda gargaarka ayaa sheegtay in tirada ay saddex jabaarantay marka loo eego sanadkii labada kun laba iyo labaatankii iyadoo tiradii ugu badnayd dhimatay sanadkan hadda dhammaaday hay-addaasi ayaa sheegtay sida wargeysku daabacay maalintii ilaa siddeed iyo toban qof ay dhintaan ama la waayo iyaga oo doonaya inay gaadhaan xeebaha sbain tani ayaa imaanaysa iyadoo la adkeeyey ilaalada xeebaha waxaana ay ku kalliftay dadka muhaajiriinta ah in ay maraan waddooyin khatar ah si ay u gaadhaan yurub cabdixaafidow isla wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ayaa ciwaankeedu uu ahaa xoogaga xuutiyiinta iyo weeraradooda diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee badda cas xuutiyiinta ayaa qaaday weerarro ay ku beegsanayaan maraakiibta dagaalka ee reer galbeedka ee badda cas ku sugan waxaana muuqata inay tijaabinayaan digniinta maraykanka britain iyo waddamo kale oo isbahaystay toddobaad ka hor ayaa sida wargeysku daabacay dalalka maraykanka ingiriiska iyo toban waddan oo kale ay uga digeen xuutiyiinta in haddii ay weeraro kale ay ku qaadaan maraakiibta martabadda cas ay markaasi la kulmi doonaan cawaaqib adag nuurow sida wargeysku daabacay muddo kooban ayay xuutiyiintu joojisay weerarada laakiin salaasadii toddobaadkan aynu ku jirno ayay weerarkoodii ugu casrisanaa soo qaadeen siddeed iyo toban diyaaradaha loo yaqaano daroniska oo ingiriisku ku sheegay inay iiraan samaysay iyo saddex gantaal ayay ku soo qaadeen siddeed iyo toban kilomitr marinka bab almandab halka ugu dhow ee badda cas ee xuutiyiintu maamusho dhammaan gantaalada iyo diyaaradihii daroniska ahaa ayaa la soo riday toddobaadkan ayaanay dowladda britain sida wargeysku daabacay ay digniin kale oo culus u dirtay xuutiyiinta cabdixaafidow sida wargeysku uu daabacay xokeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo booqasho ku tegay dalka baxrayn oo ah dalka keliya ee waddamada carabta kaga jira isbahaysiga badda cas kana qayb ah digniinta isbahaysigani diray ayaa arbacadii toddobaadkan waxa uu sheegay haddii weerarada xuutiyiinta ay sii socdaan in tallaabooyin la qaadi doono xogeyaha difaaca britain ayaa isaguna digniin diray oo sheegay inaanay xaaladdu sidaan sii ahaan doonin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen nuur bukhaari ayaana iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
halkaad degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
ardayda soomaaliyeed markay dhammaystaan waxbarashada dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxay ku hamiyaan in waxbarasho jaamacadeed ay u aadaan dalka dibaddiisa ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha dalka mise ujeeddooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiiyey waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed cabdulaahi barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha iyo cabdifataax cabdulaahi cismaan oo isna jaamacadaha dalka ka bartay maamulka iyo maareynta waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya cabdifataax cabdulaahi waxaan leeyahay waxaa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardadaas ku dhiirigelinaya wadanka dibaddiisa inay wax kusoo bartaan waxaa ugu mudan kow ardaygii inuu luuqad kale uu soo helo ama luuqadaha koowaad ee wadankan ka ah luuqadda beryoritiga dunida inuu luuqad wax ka soo barto waxaa waajib ka dhigaya marka ardaygii inuu dibadda u baxo labaiyo toban sano oo dugsi sar ayuu soo cunay luuqad ahaana wuu hooseeya marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisii iyo luuqadiisii iyo tamartiisii oo koru qaado saas darteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama wadankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heerku waalidkiisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo midda wadaneeba oo kor ugu soo qaado waa maadsan tahay maxamed adigana anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraay ama gudaha wax ka bartahay ay ka briority fiican yihiin kuwa dibadda sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macalin soomaaliya wuxuu haystaa kalaas ama fasal soomaaliya oo isku af iyo isku luuqad iyo isku dhaqan ay yihiin kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaa layihahdaa dhexgal la samayso isdhex gashaan ama isla fargashaan haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aad wax ku baranayso dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaya waxay tahay afar sano ayaan haystaa haddii afartii sano aan wadan dibadda aan ku aado laba sano ka mida waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado wadankii markaas aan wax ka baranayo maxamed waa mahadsan tahay cabdifataax waxaa tiri dalka dibaddiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadiina lagu baran karo maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado horta nidaamka wadanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaango-an oo dowlad ay jaangoysay soo markee labaiyo tobanka sano ardayga wax soo baranayay ma isku dheeli tirno luuqadiisa iyo digriga uu taaganyaha saaka marka wuxuu u baahan yahay digri ahaan inuu bajular digri noqdo luuqad ahaanna uu noqdo qof caalami ah qof luuqado badan ku hadli karo tusaale ahaan haddii uu saaka doorto inuu tago wadamada deriska sida kenya uganda ama suudan labadaas luuqadood soo marka saakay qofkaas meeshaas kusoo bartay bajular degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bajular degree qofka wadanka gudihiisa ku bartay bajular degree wuxuu lamid yahay adigoo laba iyo toban sano dugsi sare soo cunay wax yar oo researchan ay kuu koreyso bajular degreega markaa qaadani waa cilmigaadii oo aad siyaasanayso cilmigaadana waxaa ku siyaasan kartaa marka aad luuqad ahaan u fahmayso shaygan luuqadaada haddiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay mar walba waxa caqabad dibna kuu ridayo su-aalaha mar walba kusoo hortaagnaa doono adiga waxaad tahay qof ku nool dunida casriga ah ma tihid qof ku nool qarniyada tegay waxaad u baahan tahay dunidan casriga si aa ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga soo kordhisa inaad taqaanid saaka waxa ugu yar adeysan karto waa internet ahaan internetna wuxuu kaaga baahan doonaa luuqadda soo marka luuqadaha haddaa si dhiibdhi u taqaanid waxaa tahay qof wadamo badan wax kusoo kordhi karo wadankiisa ka sukow waa maadsan tahay maxamed adigana luuqaddu horta cilmi maaha olready waxa waaye adoo wadankaada joogo gobolkaada joogo sariirtaada joogaa luuqadda baran kartaa waxaa jira youtube waxaa jira internet waxaa jira maxaa la yirahdaa ay shay a u baahato maanta waxaad ka heli kartaa manaha internetka ka heli kartaa midda kale aan rabo inaan ku dhaliila dadka baxaayo waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalmin in ayba jaamacad galaan haddana ku doodaayo jaamacadaha dalka waxma taraayaan waxba laguma barto waxbarashadooda hooseyso waxaan u baahanahay inaan dibadda aado markaas wuxuu samaynayaa markii uu dibadda tago oo laba sano ama hal sano oo maxaa la iscelceliyo macalimiintii asaga isfahmi waayaan bii'adii iyo deegaanka asaga isfahmi waayaan markaas wuxuu samaynayaa inuu goostaba oo jacaddi ka tago wadankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo wadankii inuu ka cararo oo wadan kale ama uu tahriiba haddii uu turki joogay waxaa maqlaysaa wiilkii jaacadda loo diray turkiga joogay ayaa griiga galay ayaa maqlaysaa oo waxaa waaye maxaa laga griiga lagu haystaa wiilkii suudaan joogay saxaraw maraa maqlaysaa marka problemka ugu weynee jiraa wuxuu yahay ardaydii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn waa jiraan tiro yaroo ardayhoo diyaarsan oo sidii weel sida loogu talagal uga soo baxay laakiin boqolkiiba siddeetan ardada jaamacadaha dibadda aadaahi way ka baxaan jaamacadaho way ku feelgaroobaan
cabdifataax maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho keliya maaha waxa ay rabaane qaara tahriib raba inay ku dhex qariyaan oo waalidka iyo macalimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan bal ka wartaa sida muuqato maxamed doodiisa dhankaas ay la gashay sida laakiin xaqiiqada ah arday hadduu uu niyeysto inuu wadanka dibadiisa wax u barto waa qof ay ka go-an tahay inuu wax bedelo maxamed tusaale ayuu soo qaatay waxaa tusaalooyin kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environmentiga ku hareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jiraya kama soo dhexbaxayo ardaygii wax ku bartay wadanka gudihiisa labaiyo toban sano oo dugsi sare ah iyo afar sano jaamacada heer wuxuu taagan yahay weli laba iyo tobankii sano hooso labaiyo tobankii sano ee iskuulka ayuu taagan yahay luuqad ahaana ardaygaasu la siman yahay experience ahaanne wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaasu la siman yahay sababta waxay tahay buugaaga weyna inta badan laga soo qaataa xaafadda marka uu geeyo wax uu ka fahmaya oo aan ahayn intuu macalinka soo xariiqo mooyaane wax kale ma jiraan intuu macalinka si akriya ayuu hoosta ka xariiqaa intaasoo xifdiya sida muuqato waan ognaa wadanka gudihiisa ardada ku gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ambaste wuxuu macalinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiyaa imtixaankeena ku shubaa soo markaas ardayga kuma noqon karo caalim biri wadan uu ku tiigsan karo ardayga hadduu u dhisan yahay luuqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan helaya ardayga marka uu wadanka gudihiisa ka baxo oo wadan kala tago wuxuu soo fahmayaa environment kale ka duwan wadankeena uu bursan yahay hadda xaalad burburo ku jira kasoo qaad tusaale haddii aan saaka wax ku baranayo wadanka turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada turkiga qaabka u taalo nidaamka turkiga qaabka u yaalo qaabka loo casriyeey kara dalkeena soo marka waxaa soo laabanayaa biri anigoo ah mufakir soomaali ah dhaqan dowladnimo ximbaarsan dhanka kalena ah qof luuqadyahana boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa dhihi karaa ardada wadanka dibadiisa wax u aaday wax soo bartay way soo laabteen waxayna ku jiraan madaxda sare wadanka saaka dhammaan dalka saaka waxaa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii wadanka dibadiisa wax kusoo bartay okay maxamed haye luuqadu cilmi maahan marka marka waxaan kule marka aniga injineer barto micnaha luuqad layguma xiraayo laakiin waxaa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leehay iyo inta aan maaragtay experiensigeyga iyo dhismaha intaan gaarsiin karo iyo intaan aqoontayda iyo taa laygu xiraa mogiye macnaha luuqad ilaa ilaa waxaan aragnaa wadamo badan oo adduunka oo aan luuqada ingiriis wax looga bar hadda turkiga oo kale luuqada ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir ama waa jaamacado kooban amaba jiraanba inta badan luuqada turkiga wax lagu bartaa tusaale ahaan ayaan soo qadan china sidoo kaleeto jarmalka sidoo kaleeto waxaa arkaysaa wadda dhan oo luuqada ingiriiska laga tixgelin taas waxay ku tusinaysaa in luuqada ingiriiska aynan ahayn cilmi ardaygu markuu beediis wax ku baranayo isla markaasna wuxuu sii bedelaya dadka deegaanka ku nool waxaa kasii faa'iidaysanaya waxbarashiisha dadka familka tusaale caafimaadaan bartaa markii amaanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo cuntada hala daboolo olredy waxa iga sii faa'iidaysano familkeyga iga faa'idaysano laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'idaysana waa wadda kale okay cabdifataax ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ayay soomaalida u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay waxaa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inaan wax kasoo faa'iidaysano wadamada adduunkana arday way isdhaafsadaan wadan waliba adduunka ku yaar saaka arday way isdhaafsadaan mid kale ee luuqadda ingiriiska luuqadda ingiriiska ama carabi priority ma dhahayo luuqad carabi iyo ingiriis sem ahaan laakiin waxaa saaka muuqato dunida laba inay fura ka yihiin smartiga qofka inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soco karo second inuu yahay qof luuqad yaqaan labaas luuqad midkood sababtoo ah cilmiga aad doonaysa goglaha inaad kala soo baxdid luuqadda ingiriiska ama carabiga ku qoran yahay haddii aan soomaali aqaano luuqadda ingiriiska iyo carabigana ay igu yihiin wixii barafetka lagu xariiqay oo how are you ahay ma keeni karayo luuqadda informationka xaggaas ku daabacaan inaa in fahmo arday kale ku shubo tayada waxbarashada wadan weliba isaga ayaa u door leh waxa uu basi ka dhigaya noloshiisa soomaaliya haddii basi ka dhigto luuqadda soomaaliga dugsiga in looga soo bilaabo ibtidaa-i ilaa iyo heer digrii soomaaliya hadii wax lagu baranayo waxaan hubaa wadankeena inuu guulo gaarayo laakiin waxaa waajib ah dowladda markaas jirto ama nidaamka wadankaas jiro inay nidaam dejiyaan kala sareylen jaranjirle jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo haye maxamed cabdulaahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooca tayada aan u baahannahay waxa weeyaan dalka marka la doonayo in wadan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxaa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardada qishka loo daayo waa in ardada maxaa la yidhahdaa aan laa macalimiinta aan la tixgelinin ardadana kor loo qaado macalinkan hoos loo dhigo taas beddelkeed marka haddii la rabo in waddan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macalimiintana la tixgeliyo oo ardadu ay helaan meel ay ku baraktikayaan cilmiga ay barteen waxaa arkaysaa qof injineerina oo ku dhahay weligay dhismo ma tegin waxaan ahay dhakhtar weligayna isbitaal baraktika uma tegin waxaan u baahannahay marka wadanku instituushka ugu weyn waa dowladda dowladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardadaas wax lagu bari lahaa waxaan aragnaa in toddobaatan iyo abaf jaamacadood wax ka badan ay hal magaalo ka furan yihiin oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa waxaa la rabaa qofku in uu yaraan two years assessment inuu maro oo macalin caawiyo noqdo dan uu macalinka markuu caawiyo kadib oo haddana macalinkii teacher training uu qaato oo tababar macalinimo soo maro dan kadib uu macalin noqdo waxaa arkaysaa shalow qalin jabiyey maantana macalin waa fasalku hor taaganya bal qiyaas muxuu ka faa'idi karaa ardaygaas qofkaas shala qalin jibiye muxuu ka faa'idi karaa waxaan u baahannahay teacher trainer inaad macallimiinta loo sameeyo la tababaro ardadana quality loo yeelo goobaha wax lagu baranayana waa in control joogtaa lagu hayo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qaybgalay cabdifataax cabdulaahi cismaan iyo maxamed cabdulaahi barre inta xubin midaan la mid ah aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqano inoola socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkan haddana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkey qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkey qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaaraa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaaraa shicka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xiran yahay
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaanba hadda laanta af soomaaliga v o a wadinle sidaas iyo nabadgeliyo ku shubaye sida faras shirabano